subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa aroornimo jimco ah oo bisha agoostana ay tahay saddex sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo magaalooyinka geeska afrika oo sidoo kale nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaali com idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona jacfar kukaay iyo anigoo ah shahre cabdi
qodobada ahaad idaacadda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah golaha wasiirada soomaaliya oo kulankii ay garowa ku yeesheen ka soo saaray qodobo ay sheegeen in loo baahan yahay in si dhaqsa ah loo fuliyo
waxaa kale oo laysasa hadal qaaday tacadiyo ka dhaca xuduudda soomaaliya iyo gobolka gada aan idhaahdee kadib markii kenya xaggeeda xooga ka yimid ay dhibaato ka geysteen oo ay burburiyeen hanti ay lahaayeen sharikadaha isgaarsiinta oo runtii aan ahayn hanti la burburiyey keliya laakiin dadkii soomaaliya ee meesha ku noolaa adeeg muhiim u ah
waxaad sidoo kale maqli doontaan khasaaraha ka dhasha madaafiic xalay lagu garaacay degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe
waa runafkeennu waa qoranya waynu qorana waa toddobaatan iyo labadii imisa sanaa ka soo wareegtay wakhtideed laakiin waxaad arkaysaa magaalada axamar dhexmara meelaad soomaali ku qoran yahay arki maysaan
waa dood cilmiyeed looga hadlayey soo noolaynta afka soomaaliga oo magaalada muqdisho lagu qabtay waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee amuuraha islaamka iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
ugu yaraan laba qof ayaa ku dhaawacantay kadib markii xalaytoo hoobiyeyaal lagu weeraray degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe sida ay v o a u sheegeen ila deegaanka ku sugan bartilmaameedku waxa uu ahaa xarunta ciidamada amisom ee bariga magaaladaasi iyo weliba warshadda dharka ee balcad hase yeeshee dhammaan madaafiicdii goobahaasi lagu ganay waa ay dul mareen laakiin mid ka mida hoobiyeyaasha ayaa ku dhacay guri ku yaala xaafadda xawataako waxaana uu dhaawac soo gaarsiiyey nin oday ah iyo wiil yar oo toddoba jira weerarkan ayaa imanaya iyadoo magaalada balcad uu ka socday labadii maalmood ee ugu dambeeyey dhaqdhaqaaq ciidan iyo weliba howlgal la doonayay in deegaankaasi lagu xasiliyo
emerson managagwa ayaa loo dhaariyey madaxweynaha dalka zimbabwe kadib doorashadii ay ka dhasheen rabshadaha oo dhaliyey in dib loo dhiga natiijada muddo dheer codaynta xalay guddiga doorashada ee dalkaasi ayaa manangagwa waxa ay siiyeen konton dhibic sideed boqolkiiba codadkii la tiriyey taasi oo keentay in wax yar uu kaga horeeyo nansal jamisa guddiga ayaa waxay sheegeen in dadka soo baxay islamarkaasina gobollada codadkooda dhiibtay ay aad u tiro badnaayeen tiro badan oo codadkaasina ay hallaabeen guddiga ayaa sidoo kale waxay sheegeen in doorashadan ay ahayd natiijadeeda mid aanan lagu guulaysanin islamarkaasina sidii la rabay aan u dhicin laakiinse sidoo kale waxa ay sheegeen inay si weyn uga shallaysan yihiin amaba ah ay uga niyajabsan yihiin rabshadaha ka dhashay dibadbaxyada iyo isku dhaca dhex maray booliiska iyo dad mudaaharaadaya kuwaasi oo keenay dhimashada lix qof oo ka dhacay caasimada dalka zimbabwe ee haraare
wanaagsan dhegaystayaal arooriya suubanhalka aad wararkaasi kala socoteenna waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa haatanba idinkaga imanaysa washington kadib kulan ay golaha wasiirada soomaaliya ku yeesheen magaalada garoowe oo ay maalmahanba ku sugnaayeen ayay ka soo saareen qodobo dhowra oo qaarkood ay sheegeen inay u baahan yihiin in si deg deg ah wax looga fuliyo guddina ay u saareen kulanka markii uu soo dhammaaday ayaa waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka warfaafinta soomaaliya daahir maxamuud geelle warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haysaa zahra cabdi axmed kulankan golaha wasiirada waxa uu ahaa khamiislihiisii caadiga ahaa laakiinse waxa uuga duwanaa toddobaadkan toddobaadyadii lasoo dhaafay inuu ka dhacay magaalada garowe ee xarunta maamul goboleedka puntland ayna si wada jir ah ugu jireen kulankaasi xubnaha golaha wasiirada dowladda dhexe ee federaalka iyo tan maamul goboleedka puntland waxaana laga soo saaray go'aamo iyo guddiyo loo qabtay qodobada laga dooday ee shirkaasi golahan wasiirada kulankooda waxaa looga hadlay amniga maxaabiis u xirxiran burcadbadeednimo xaaladda ka taagan xuduudda soomaaliya iyo kenya ee dhinaca gobolka gedo qaraxii buuhoodle iyo shilinka soomaaliga wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee soomaaliya daahir maxamuud geelle ayaa waxa uu sheegay in maxaabiista ku xiran puntland ee dhowrka boqol gaaraya ee u xiran xukuumadda looga soo rido dalalka dibadda ee lagu helay falalka burcadbadeednimada ah in loo maro waddadii maxaabiistii kale ee ayagoo kale ahaa ee dalalka dibadda lagu xirxiray islamarkaasina laga soo daayay halkaasi dhibaato oo halkan ka jirtay oo ahaa maxaabiist soomaaliyeed oo runtii muddo xirnaa loona baahnaa in lasii daayana waa laga wada hadlay waxaan laysa meel dhigay ra-isul wasaaruhu wuxuu amar ku bixiyey ama amar ku siiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo wasiirka cadaaladda in maxaabiistaasi la marsiiyo loona maro waddadii maxaabiistii hore ee dalka dibaddiisa ku xirneed ee lasoo daeyey hanaankaas in loo maro ayuu amarkaas u bixiyey keliya maahan arrinkaasi ee sidoo kale kulanka golaha wasiirada ee garowe ka dhacay waxaa looga hadlay tacadiyada lagu eedeeyey ciidamada kenya ee xuduudda gobolka geda dhankeeda ka socda halkaasoo golaha wasiirada ay sheegeen in dhowaantan burburin ay u geysteen ciidamada kenya xarumo isgaarsiin oo muhiim u ahaa dadka iyo deegaankaasiba waxaa kale oo laysa soo hadal qaaday tacadiyo ka dhaca xuduudda soomaaliya iyo gobolka gada aan idhaahde kadib markii kenya xaggeeda xooga ka yimid ay dhibaato ka geysteen oo ay burburiyeen hanti ay lahaayeen sharikadaha isgaarsiinta oo runtii aan ahayn hanti la burburiye keliya laakiin dadkii soomaaliya ee meesha ku noolaa adeeg muhim u ah oo halbowlo u ah oo ismaqalka isgaarsiinta kaliya aan ahayn xataa habdhaqanka maaliyadeed ay ka dhaawaceen arrinkaas ra-isul wasaaruhu wuxuu amar ku bixiyey in baaritaan lagu sameeyo wasaaradda ayuu xil saaray guddiba uu xil saaray ra-iisul wasaare ku-xigeenka uu hogaaminayo oo wasaaradda warfaafintana ay qayb ka tahay kulanka dambena laga soo saaro si dowladda soomaaliya markay arrinta hubsato iyo heerka ay gaarsiisan tahay ay uga gaarto go-aan arrinkaasi aanu mar kale kuna soo noqonayn dhibanayaashina dhibkaa looga qaado oo ay magdhow iyo ku helaan markii aan ogaano kabacdi cidda arrimahaas ka dambaysay lacagta shilinka soomaaliga oo sii baaba'aysa dhibaatooyin xooggan oo suuqyada qaarkoodna ay ka taagneed ayaa dhinacyada kulme ee wasiirada waxa ay ka wada hadleen sida dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah ay u taabagelin lahaayeen horumarinta iyo sidoo kaleeto hirgelinta lacagaha cusub ee dowladda ay ka fakerayso sida uu mar kale ku sheegay shirka jaraa'id wasiirka warfaafinta daahir maxamuud geele dadka soomaalida waxaa dhibaata ka haysataa isticmaalka shilinka soomaaliga ah oo runtii aad iyo aad u duugoobay oo waayey hanaankii lacagaha lagu xanaanay jiray taasina waxaa laga hadlay in dowladda soomaaliya ay lacag soo daabici doonto lacagtaasna shuruudihii ay ku soo daabacan kartay oo dunidu ay la ogeed ay markaan soo dhammaystiratay lacagtaa markii lasoo daabacana waxa ugu horreeya oo laga qabanaya ay tahay lacagta hadda dadka soomaalida gacantooda ku duugowday in laga bedelo laakiin waxaa xusid mudan lacagta dadku ay haysaan waa la wada bedeli doonaa waxaan loo bedeli doonaa hal hal ayaa loo bedeli doonaa isla markaasna waxaa la isla meel dhigay maamul goboleedyo dowlad goboleedyada iyo soomaaliya dacal ilaa daraf in aanay dhicin lacag been ah in la abuuro bangiga dhexana waxa uu ka warqabaa lacaga hadda yaallo asaanta ay leeyihiin nambarada ay leeyihiin tirada ay leeyihiin lacagta lasoo daabaca wejigeeda hore wuxuu noqon doonaa lacag loogu talagalay in lacagta hadda taallo dadku ay isticmaalaan oo xoolahooda ay ku jiraan iyo dhididkooda lagu bedelo mid ay qaadan karaan ay isticmaali karaan ay keedsan karaan ay wax ku iibsan karaan oo kalsooni adduunyada ka haysato kulanka golaha wasiirada dowladda federaalk ee soomaaliya ee ka dhacay magaalada garowe ayaa waxa uu ku soo beegmaya iyadoo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xasan cali kheyre uu dhowaanahanba ku sugnaa magaalada garowe iyo deegaanada puntland halkaasi oo looga jiro damaashaadka maamulka puntland oo dhowr cisho gudahood labaatan sano jirsan doono aad baad u mahadsan tahay zahra cabdi axmed ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysay
kale subax wanaagsan ayaan idin leenahay dhegaystayaal dood cilmiyeed looga hadlay sidii loo horumarin lahaa afka soomaaliga ah oo ay kasoo qayb galeen xubno ka socda hay-adaha dowladda ururada bulshada rayidka aqoon-yahano afka ku xeel dheer ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ujeedada doodan ayaa la sheegay inay ahayd sidii loo soo nooleyn lahaa afka soomaaliga oo la tilmaamay in waayadan dambe uu aada hoos u dhac ugu yimid warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste dood cilmiyeedkan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socotay golaha fulinta xukuumadda federaalka xubno matalayay labada aqal ee baarlamanka qaar ka tirsan ururada bulshada rayidka iyo siyaasiyiin xilal hore ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray waxaana muddadii ay doodani socotay si weyn loogu lafaguray qiimaha af soomaaligu uu lahaa berisamaadkii iyo isbeddelka ku dhacay wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe ee soomaaliya guddoomiyaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in afka soomaaligu uu ku hoos burburay soomaalidii la rabay inay iyaga horumarintiisa dhexda u xirtaan wuxuuna nasiib darro ku tilmaamay in boorarka goobaha ganacsiga sulan ay ku xardhan yihiin afaf qalaad taasoo meelka dhac ku ah afka hooyo waa runafkeennii waa qoran yahay waynu qorannay waa toddobaatan iyo labadii inisa sanaa ka soo wareegtay wakhti dheer laakiin waxaad arkaysaan magaalada xamar dhex mara meel af soomaali ku qoran yahay arki maysaan waxa ku qoran ama af ingiriis ama af carabi waa waa arrin dareenkeeda le wey waxaad arkaysaan oo daliil annagu aanu leenahay ah yacnii in xataa wasaaradaheedii lagaga shaqaynayo af ingiriis lagu soo qorayo qoraal lagu soo samaynayo waxaa saddexaad oo dareenkaa keenaysaa waxa weeye iskuulladeennii intayn leeg baa af soomaali lagaga dhiga wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka faysal cumar guuleed ayaa soo dhoweeyey doodan ay ka qayb qaateen aqoon-yahanada soomaalida waxaana uu sheegay in wasaaradda waxbarashada jaamacadda ummadda iyo akadeemiyada cilmiga dhaqanka fanka iyo suugaanta muddooyinkii ugu dambeeyey ay wadeen dadaallo lagu horumarinayo afka soomaaliga halkaasi waxaa laga soo jeedisay wasaaradda waxaa isku soo jeedisay in la magacaabi doono guddi ay ka wada shaqaynayaan wasaaradda waxbarashada jaamacadda ummadda akadeemiyada iyo ciddii kale ee soomaaliyeed maadaama marka aan tii annaga oo horow abaabulnay maantana tan ay sameeyeen aqoon-yahanada soomaalida waa soo dhoweynaynaa waxaanu leenahay waxaad noqon doontaa bayskii laga bilaabi lahaa ama dadkii laga bilaabi lahaa ee noqon lahaa dadka halkaas ka shaqaynaya qayb ka mida sidaad uga noqon lahaydeen baan horta aniguna maanta intaasaan idin ballan qaadaya haddii alla ugu dogalo soomaaliya inta badan marka la arko dad urur ama meel meel isugu taga soomaalida waxa dagaha kusoo dhacdaa waa mucaarad laakiin waxaan ku faraxsanahay in ay isku yimaadaan dad soomaaliyeed oo dhahaya inishibta samaynaya oo leh war wixii isla hore usii wadaa gebagabadii dood cilmiyeedkan ayaa guddoomiye ku-xigeenka xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed siciid jaamac qoorsheel waxa uu v o a uga warramay ujeeddada dood cilmiyeedkan ay u soo qabanqaabiyeen waxaana uu xusay inay ugu muhiimsan tahay sidii xoogga loo saari lahaa in afka soomaaliga wax lagu baro ardayda dhiganaysa dugsiyada hoose dhexe iyo kuwa sare ee dalka waxyaalaha la rabo oo kale waxaa ka mid ah in iskuulaadka lagu dhigan jiray mar hadduu qofku uu afkiisa barto qanin weeyaan wixii wuu fahmi karaya marka ilaa iyo dugsi sare ayaa lagaga bixi jiray waxaa dhacday marka intii burburku dhacay oo todobylabaatanka sano hadda ah waxaad moodaa inaan iskuulaadka lagu dhigin sharciga u yaala dalka oo siddeetan iyo lixdii la qoreen wuxuu leeyahay waa in af soomaaliga lagu baraa wax ayaa la leeyahay maogtahay marka haddii ummadda sharcigu ummadda laga kaxaynayo oo afkooda laleeyahay waxweeyaan lagu qoran waa guurayaa marka waxaan codsigu wuxuu ahaa in dib loo arko in af soomaaligii lasoo nooleeyo oo dugsiyada carruurta laga ilaa dugsiyada maaragtay ay bilaabaan ilaa dugsiga sare suurtagal ma tahay in dib loogu noqdo siciid jaamac qoorsheel ayaa dhanka kale waxyaabaha af soomaaliga lagu horumarin karo ku tilmaamay in xafiisyada dowladda lagaga shaqeeyo afka soomaaliga qaybaha kala duwan ee warbaahinta oo ah meelaha ay bulshadu wax ka baran karaanna ay hormuud u noqdaan dad ehel u ah af soomaaliga afka soomaaliga laftigiisii in lagu shaqeeyo in xafiisyada dowladda lagaga shaqeeyo oo aanay noqon keliya maaragtay in markii la hadlayo meelaha shaha lacabiga keliya aanay noqone inay rasmi la yara sharci la yadhaaho wasaaradda maxay ahayd wasaarad walba waxaa waajib ah in af soomaaliya waraaqa kasta ay ku qorto dhowr jeer waa la sheegay laakiin waxa rabaa taas in la xoojiyaa la rabaa waxa kaloo la isla soo qaaday dhinaciina miidiyahoo kaleeto amni walba wuxuu rabo iskaga hadlaa oo kaleta ayaa la soo dhigay marka waxaa leeyahay waa inay yeeshaan maxay ahayd tiibiyada soomaaliga oo kaleta ama idaacadda soomaliga tafatirayaal soomaaliga yaqaana dad nuxurka maaragtay ama naxwiga soomaaliga yaqaana oo diyaarayo yaraah waxaan ha lagu hadlo iyo waxaan barnaamijkan wada waxaa loo baahday kelmadaha soomaaliga oo loo baahan yahay dib in loo soo noolayo oo meelo badan la rabo in laga isticmaalo dood cilmiyeedyada iyo kulamada looga hadlayo horumarinta afka soomaaliga ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey ku soo badanayey meelo badan oo ka mida geyiga soomaalidu degto hase ahaatee waxaa muuqata in fikradaha iyo aragtiyaha ay soo jeediyaan aqoon-yahanada daneeya kobcinta afka soomaaliga aanay noqon kuwo midho dhal ah iyadoo sababta loo aanaynaya arrintaasna ay tahay oraahyada wax ku oolka ah oo aan loo bedelin qaab ficil ah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
halka aad warkaasi kala socotaana waa v o a markana kenya shirweynaha warbaahinta kenya ayaa weli ka socda magaalo madaxda dalkaasi ee nairobi shirkan waxaa lagu marti qaaday oo ka qaybgelaya khubarada iyo madaxda warbaahinta iyo sidoo kale dadka ku firfircoon dhanka warbaahinta ay bulshadu ku xidhiidho yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan inoo haya waxaana lagaga hadlayaa sanadkan ajandooyinka waaweyn ee xukuumadda jubilee iyo weliba mucaaradkuba ay ka hadlaan ee ku saabsan shanta sane haatan lagu jiro waxyaabaha dalka uu doonayo inuu higsado ee ay ka mid yihiin sida horumarka kaabayaasha dhaqaalaha shaqa abuurka iyo weliba tiknolojiyada sida sare loogu qaadi lahaa iyadoo qaybaha warbaahinta kala duwana ay soo bandhigayaan casharo gaara iyo doodo ku wajahan isbeddelka qaaradda afrika iyo guud ahaanba dhinaca tiknolojiyada gaar ahaanna warbaahintu ay ka qaadan karto saciid khaliif waxa uu ka mid yahay ardayda lagu casuumay kulanka warbaahinta qaranka ee ka soconaya dalka kenya waxaanu ka socdaa kollejka loo yaqaano k i b s ee ah macadka xirfadlayaasha warbaahinta dalka waxaanu ka warramayaa bal waxyaabaha uu kulanku ilaa iyo shalay ka hadlay iyo halka ay ku soo ururi doonto dooda markaa sida rasmiga loo soo gunaanado dhowrka cisha ee soo socota waa maxsantaha yaasiin kulanka shalay wuu furmay waxaana looga hadlayay arrimo kala duwan oo arrimahaas hadda ka dhawaajisay ee afarta ajende ee waaweyn ah annaga caawa dooda aan tagayna waxay ku saabsan tahay xorriyadda ay haysato saxaafadda kenya ka dhex jirta gaar ahaan iskuulka aan ka socdo oo ardaydiisa aan ka mid ahay ee dadka ilaa hadda nala ka qoray inaan ka qayb galno kolley wax soomaaliya intaa ogahay saddex arday oo kalea jirta ayana ka qaybgeli doona waxaana looga hadlayaa bal heerka ay marayso saxaafadda kenya marka la yidhaahdo iyo waxa ay maaragtay ka qaban karto ciwaanka doodaasna wuxuu noqonayaa saxaafadda kenya oo markaas ku jirta yacni u haysto cadaadis xoogan ciwaanka dooda waa saas marka dad ka qaybgelaya dad kala daban oo dowladda ka socda wariyaal hore dowladda ilaa hadda waxa cidda la xaqiijiyay inay ka qaybgelayso waa afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ninka la yidhahdo mwenda injoka oo imaan doona dooda wariyaal horeeto dad ka socda madax ka socota dadka u dhexdhaqaaqa xuquuqda saxaafadda oo hay-adda transparent international ninka ugu sarreeya oo isaguna kenyaan ah uu imaan doono baa ka mid a dadka qaybgeli doona hadii aan la yidhahdo dadka soomaalida ee ka qaybgelaya ka sokow waxaa ka qaybgelaya saxaafadda madaxa bannaan ee caalamiga ah iyo midda goboladan afrikada bari iyo bartamaha qaar ka socda oo iyaguna lagu casuubay waxaana la bixin doonaa shahaadooyinka saxafiyiinta ugu wanaagsan ee sanadka oo ay u horeeyaan kuwa u dhashay waddanka kenya gaar ahaana kuwa ugu waaweyn ee k b c da iyo qaybo kala duwan ee telefishinada qaranka ka mid ah kolejyada kale ee ardayda soomaalidu ay ka bartaan saxaafadda ayaa waxaa ka mid ah atlas college oo isna ay ardayda wax ka barta uu ka mid yahay sadaam maxamed waxaanu si gaara u eegayaa bal waxa ay ka baran karaan sanadkiiba mar shirweyahan saxaafadda waddanka kenya gaar ahaanna marka la eego anshaxa iyo xirfadda saxaafadda yaasiinow runtii dhallinyarta hadda saxaafadda ka qalinjebinaysa waxyaalaha ay ka baran karaan shirkan oo kaleeto waxaa ka mid ah anshaxa saxaafadda akhlaaqaadka iyo ilaalinta xuquuqda iyo meelaha warka laga soo tebinayo waxay kaloo u noqon kartaa dhiirigelin maadaama lagu bixinayo shahaadooyin wariyayaasha ugu waaweyn iyo waxqabadkooda maadaama lagu siin doono dhalinyarta waxay u noqon doontaa dhiirigelin ilaa iyo sanadkii kun sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashankii waddanka kenya waxaa aada u soo kordhayey madax bannaanida saxaafadda iyo qaybaha kala duwan ee warbaahinta telefishinada iyo idaacadaha ayaa kor waxay u dhaafayaan boqolaal iyadoo kuwa gaarka loo leeyahay iyo kolashada lagu barto warbaahintuna ay aada u bateen hase yeeshee mar walba tafatirayaasha iyo siyaasiyiinta ayaa waxa ay u muuqdaan kuwo qoorta isugu jira gaar ahaan marka ay doorashooyinku dhacayaan sida sanadkaynu ka soo gudubnay
yaasiin ciise wardheere aad iyo aad ayuu umahadsan yahay isaga ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi ee markana ku soo dhowaada xubintii amuuraha islaamka iyo xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka warbaahinta dunida islaamka ayaa toddobaadkan aad u falanqaynaysay khudbad uu ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed uu u jeediyey jaaliyadda muslimiinta etoobiya ee ku nool dalkan maraykanka ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa si qoto dheer uga warramay taariikhda muslimiinta etoobiya isagoo tilmaamay in etoobiya ay ahayd halkii ugu horreysay ee magangelya siisa asxaabtii rasuulka waxaana uu ka warramay qiimaha uu islaamku leeyahay የተናገርኩት ሀሳብ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ ማለት እስላም ሰላም እስላም ራሕመት እስላም በረከት ነው ማለት walaalayaal waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka ee assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu taas oo macnaheedu yahay islaamku waa nabad islaamku waa raxmad islaamku waa barako warbaahinta dalalka carabta qaarkood ayaa khudbadda ra-iisul wasaaraha etoobiya aabi axmed ka soo xigatay hadal uu sheegay inuu dhex maray isaga iyo dhaxal sugaha imaaraadka dhowaan markii uu booqday dalkaasi ሰሞኑን ዩናይትድ አረብ ኤሚሬት ከሼክ መሐመድ ቢን ዛይድ ጋር ስንወያይ ኢትዮጵያ ውስጥ የእስልምና ኢንስቲትዩት መክፈት እናስባለን። ምን ታግዘናለህ አልኩት። ብዙ እናግዛችኋለን። ምን ትፈልጋላችሁ? ማስተማርም እናስባለን አለኝ። አይ እንድታስተምሩን አንፈልግም።
dhowaan markaan kulannay dhaxal sugaha imaaraadka carabta sheekh maxamed bin zayd waxaan weyddiisannay inuu naga caawiyo dhismaha macadka daraasaadka islaamka ee etoobiya waxaana uu ii sheegay inay naga caawini karaan barashada diinta islaamka waxaana ku idhi maya nagama caawini kartaan arrintaasi sababta oo ah idinku diinta waad lumiseen waadna ka guurteen islaamkii ku salaysnaa isjacaylka iyo walaaltinimada sidaas awgeed keliya waxaadna bartaan afka carabiga kadib annaga ayaa dib idiin barin doona islaamka muslimiinta dalka etoobiya ayaa rajo wanaagsan ka qaba ra-iisul wasaaraha cusub ee etoobiya sida uu faahfaahinayo sheekh axmed nuur macalin biixi oo ah guddoomiyaha guddiga arrimaha islaamka ee jigjiga rajo aad iyo aad u fiican bay ka qabaan oo maaragtay guulla tallaabooyin ku qaadana tallaabo geesinimo lahoo guul lahoo dee maaragtay dhiirigelin siinaya wey muslimiinta etoobiya muslimiin aad iyo aad u fara badan baa ku nool iqliintan aan joognana gedigeedu dee waaba muslimiin oo soomaalidu qoomiyado kale maba kalaala wixii etoobiyaan kale oo yar oo ku dhex jira mooye sideeda badan waa wada muslimiinba wey arrimaha diinta aad iyo aad bay u wanaagsan yihiin oo culimadu abaabulkeeda iyo midnimadeeda way fiican tahay ogaa afkaarti ay ku kala qaybsanaayeen aad iyo aad ay hadda isugu soo dhow yihiin oo maaragtay xallin baa loo sameeyey heer federaal waxaa loogu qabtay hadda shirad uu ra-iisul wasaaruhu ka qayb galay oo cimaamadiinka muslimiinta heer federaal dhammaan ugu qabtay baa jiray deegaanadiiba ay ka qayb galeen wanaag badan bay keeneen waxoogahaagii kala foqoqnaanta ahaa way meesha ka saareen wax fara badan wax cadaadis oo deegaanka muslimiinta ku haystaa ma jiraan muslimiin isticel wanaag badan kala qaybsanaanta iyo istijida aan ogolayn ayaa ka jirta deegaanka maaragtay khaas ahaan deegaanka fardigii xagga yar afkaarta ku kala duwanaanshaha ahaa maaragtay culimadu sidaad u ogtahayba culimo mucaasiriina iyo culimadii hore ee qadiimka ahayd ee ahlusunna waljamaaca ayay kala yihiin marka taasuna hadda deegaanka waa aad bay u fiican tahay isfahan iyo midnima ka ayaa moogtahay ka jirta deegaanka etoobiya sidiisa guudba culimada xaggeeda way fara badan yihiin masaajidu alxamdulilah si aad iyo aada masaajid fara badan inta dee wadanku nabadgeliyadii ammaanka helay masaajida si xoog laa maaragtay loo dhisaayo bulshadu waa bulsho muslimiina marka aada iyo aad baa loo dhisaa magaalada meelmasha ay hadda ka codsan tahay degayso deegaankeeda cusuba ayay ka masaajid badan tahay marka si xoog markaasi fara badan baa hadda jira oo aad iyo aad u fara badan muslimintu way ka dhex muuqdaan eqleynta soomaalidana dee rijigeeduba waa waa waaba muslimiin iyada oo ciidaha iyo haddii la idhaahdo wa si fiican bay maaragtay shicaarka dadka ugu faraha badan ee ciidaha taga ee abaabulaa waxa weeya mas-uuliyiinta iyo wasiiradaba oo ka qayb galaa dalka etoobiya ayaa inta badan waxaa ku yar falalka argagixisada ee ay fuliyaan kooxaha xagjirka ah ee dhibta ku haya dalalka deriska la ah gudoomiyaha guddiga arrimaha islaamka ee jigjiga sheekh axmed nuur macalin biixi ayaa faahfaahinaya siday arrimahaasi uga gaashaanteen si aadaan uga gaashaamanay ururada iyo waxyaalkaasi anagu indho dheer baanu leenahay kala qaybsanaanta inta faraha badan laisku soo dhex galaa kala qaybsanaan anagu ma lihin waxaanu isla aanu isla meel dhignay in madhabka iyo caqiidada aan ka midaysnaano wadaniyadana ay naga go-naato oo aan dee shaksi la soo dirtay ama dana gooniya lihi fikiro gooniya nidaam goonihu leeyahay inuusan wadanka dhexdiisa ka fulinin baan isla ayaanu isla qaadanay sidaa darteed waxaanu ka badbaadnay iskabqabsigii iyo fasiixii iyo wixii la isugu soo dhex dhuuman lahaa ayaanu ka badbaadnay maadaama aan caqiidada iyo madhabka iyo nidaam aan ka midaysanahay wacdigelinta xagga koyoga maaragtay ku hawlan inay da-yata matar habaabiyaan wacdigelin baanu samaynaa masaajida iyo maaragtay muddo kolkaan joognaba intaan isugu yeedna aimada masaajida iyo mucalimiintaan isugu yeedna ka wacdigelinaa si si maaragtay umad midaysan oo dee wixii tadarufa meel uga soo wada jeedo iska ilaalinaysa aan u ahaano mustaqbalka waxay higsanayaan wax wanaagsan bay higsanayaan in ay diin ahaan u koraan bulsho muslimiin ah oo iswaafaqsan oo amni iyo salaam nabadgelyo ku salaysan inay deegaankan ay ka moogta ay ka hana qaado ayay rajaysanayaan muslimiin isjecel oo isku mid oon kala qaybsanayn intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadka tan iyo kulanti dambe waxaad u leenahay sidaasiyo nabadgelyo
xuseen barre aadan aad buu u mahadsan yahay markana dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan allaha u naxariistay codkii macaanaa ee xaliima khaliif cumar magol
samadaa korkeediyo sudhan ogaadaydo saymaan ku beegnahay walaysitayo dawanbaysan gadhagiyo samadaa korkeediyo sudhan ogaadaydo saymaan ku beegnahay saatiyaco dambay naftu igula socotaa saatiyaco dambay naftu igula socotaa مسمرة مسحرة مسوقة مساتشة مسمرة مسحرة مسوقة مساتشة مسرعة القلقيو سولكيو masamraa ma seexda ah codkaasi baxsan ee xalima khaliif cumar mogool ee bahaw raxmade dhegihin ayaan uga sii tegaynaa jacfar kuukaay anigoo saare cabdi axmed iyo bashiir abikarba dhammaanteenba waxaan idin leenahay nabadgelyo
مسحدا مسوقة مساتشا مسرعة القلقيو صلكيو أبرتي مبيقى أسأل والأمان inacaanu seexid ah qaban waa sariirtaan saaraa korkeede saddex jeer ayaan xalay hurdadii kaansalelo inacaanu seexid ah qaban waa sariirtaan saaraa korkeede saakaan dusheedii Sakan düşerim